galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab khamiis ah bisha mayno waa saddex sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah maxaa ka soo baxay shirkiga amniga soomaaliya ee shalay ka dhacay magaalada bruseles ee dalka beljamka shiro badan baa la qabtay oo lagu taageeray laakiin marna ma jirin qorshad qoran oo dadka ay isku raaceen oo ay fulintooda qaybta dowladda iyo qaybta maaragtay international community ay ku wada heshiyeen marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorsho dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconaayo waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan meelo badan oo soomaaliya ah oo maanta lagu xusay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda xorta ah runtii waxyaabaha inta badan diiradda la saarayay waxay ahayd sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen deegaan madax bannaan oo ay ku shaqayn karaan shaqadooda si maaragtay ay u fuliyaan howlaha shacabka ay u hayaan taasaa maaragtay la isku baraarug
sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo loogu baaqay inay dejiso dhismaha ciidanka ammaanka kala wareegi karaa amisom ciidamada soomaaliya ammaanka waa la wareegi karaan haddii la siiyo runtii fursad ay kula wareegaan haddii la siiyo ciidanka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in la helo maamul garab socda booliiskii leh oo cadaaladii leh oo adeegii dowladda leh inaa meesha ciidan inta laisu geeyo keliya kuma imanayso dowladnimadu kuma imanayso xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
duqii hore ee magaalada new york rudy juliani ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu dib ugu celiyey qareenkiisa michael cohen lacag dhan boqol iyo soddon kun oo dollar oo uu siiyey gabar jishaa filimada anshax xumada ah si aysan uga sheekayn xiriir la tuhunsan yahay inay trump la yeelatay sanadkii laba kun iyo lixdii juliani oo dhowaan ku biiray kooxda qareennada madaxweyne trump ayaa xalay telefishinka fox news u sheegay oo yidri trump ma oga faahfaahinta lacagta inta aan ogahay hase yeeshee wuu ogaa heshiiska guud trump ayaa horay u beeniyey inuu wax xiriirah la yeeshay stomy daniels waxaana uu bishii hore mar wax laga weydiiyey inuu wax ka ogaa lacagta uu ku jawaabay maya danieles ayaa maxkamad la kortay trump iyo cohin sababo la xiriira lacagtan la bixiyey qareenadeeda waa qareenkeeda michael avenati ayaa kadib hadalka juliani yiri waa inay caroodaan dadka maraykanka
wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda maraykanka ayaa ku sugan magaalada beijing halkaas oo ay wadahadallo xasaasi ah oo ku saabsan ganacsiga labada wadan shiinaha iyo maraykanka ay kula leeyihiin saraakiil shiinees ah wafdigan oo ka kooban toddoba xubnood islamarkaana uu hogaaminayo xogayaha maaliyadda maraykanka stephen munich ayaa kulanno la leh saraakiil ka tirsan dowladda shiinaha oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi luu he oo ka mid ah ragga sida aadka ah ugu dhow madaxweyne shi jinbin saraakiisha maraykanka ayaa isku dayaya in shiinaha ay kala hadlaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal oo bilooyinkii dhowaa aad u liitay kulankan ayaa loo arkaa tallaabo ay labada dhinac horey u qaadeen sababtoo ah waxaa jira cabsi laga qabo in shiinaha iyo maraykanka ay isku qaadaan dagaal dhinaca ganacsiga ah kala duwanaanshaha dhanka siyaasadda siyaasadaha ganacsiga ee labada wadan ayaa aad u kala fogaaday toddobaadyadii dhowaa kadib markii uu madaxweyne donald trump uu ku soo rogay badeecada shiinaha uu u soo dhoofiyey maraykanka canshuuro xaddaaf ah shiinaha ayaa ku jawaabay canshuur kordhin uu duldhigay badeecada ganacsi ee maraykanka ay u iibgeeyaan dalkaasi shiinaha
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay in ay ka go-an tahay inuu xuduudaha kuuriya ka baabi'iyo hubka nukliyeerka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha kim jong un ayaa sheegay in gaaritaanka baabi'inta nukliyeerka ee gacanka kuuriya ay mowqif adag ka tahay dhinaca kuuriyada waqooyi waa siduu hadalka u dhigay wasaaradda ayaa hadalkaasi waxa ay sheegtay kadib markii kiim uu magaalada pyongyang khamiistan maanta ah kula kulmay diblomaasi ka socda dalka shiinaha la taliyaha dowladda shiinaha wang yi ayaa kulan kadisa la yeeshay kiim toddobaad kadib markii madaxweynaha kuuriyada koofureed uu la kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi saraakiisha dowladda indiya ayaa sheegay in ugu yaraan toddoba iyo sagaashan ruux ay ku geeriyoodeen kadib markii ay gobolada waqooyiga iyo galbeedka ay ka da-een roobab watay dabaylo xoog leh iyo dhoobo khamiista maanta ah dabaylaha ayaa dhulka dhigay baalayaasha korontada iyo geedaha meelaha ugu daran ay saameeyeenna waxaa ka mid ah gobolada uttar baradesh iyo rajastan gudoomiyaha guddiga gargaarka ee gobolka uttar baradesh ayaa sheegay in keliya gobolkaasi ay ku dhinteen shan iyo lixdan ruux halka in ka badan afartan kalena ay dhaawacmeen dabeelaha garaacay hindiya ayaa ku socday xawaaro ka badan boqol iyo soddon kilomitir saacadiiba
wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada brusselis ee dalka biljamka waxaa shalay lagu qabtay shir looga hadlayay ammaanka soomaaliya iyo xoojinta ciidanka dowladda si ay ammaanka ugala wareegaan amisom marka ay dalka ka baxdo shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa qodobada ugu muhiimsan ee laysla gaartay ka mid ahaa in boqol milyan oo euro oo deeq ah si toos ah loo siiyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo in siddeetan milyan oo euro midowda yurub uu ku bixiyo dadaalada xasilinta soomaaliya iyo in taageero joogto ah la siiyo ciidanka amisom wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wixii ka soo baxay shirkaasi waxau wax ka weydiiyey ambasadoor cali siciid fiqi oo ah safiirka soomaaliya ee midowda yurub oo ka mid ah wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ee shirkaasi ka qayb galay khadka taleefonka ee brussels ayuuna kula xiriiray shirkii shalay galabtii buu soo gabagaboobay sidaan hore u sheegnayba mediada aan uga sheegnay shirkii waxaa looga hadlayay qorshaha kumeel gaarka ah ee maaragtay ciidamada qaranka soomaaliyeed lagu dhisi doono kaasoo maaragtay dowladda ay plan ay la timid lasoo hordhigay international community-ga ka marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd inay mataqaanaa ay isla review garayaan isla arkaan balaankaas kadibna balaankaas uu noqdo mid dadka dhan ay wada taageeraan taasaa kasoo baxday taageerada oo maaragtay international community qorshaha dowlad la timid oo maaragtay amniga ay wadanka kula wareegayso tartiib tartiib inta ay mataqaanaa intaasna ay sii joogaan amisom ciidankooda kadibna maaragtay qorshahaas oo road map leh road mapkaas oo marka mas-uuliyadooda dowladdana mas-uuliyad bay leedahay mas-uuliyaddeeda kasoo baxdo international communityna waxaa kaga aadan oo laga rabo iyagana maaragtay meeshaas ay ay ka fuliyaan waayahay marar badan ayaa dabcan shirar waaweyn oo kii london uu ka mid yahay iyo kan hadda aada u joogtaan brusselsba looga hadlay soomaaliya iyo qaab dhismeedka ciidamadeeda iyo sida loogu baahan yahay inay u diyaar garowdo ciidan soomaaliyeed oo kala wareega amisom guud ahaan amniga soomaaliya waxaad ii sheegtay in dowladda ay qorshihii la timid ay ciidanka ku dhisi lahayd haddii aad faahfaahiso qorshahaas muxuu yahay horta waxaad ogaataa waxyaabaha lagu kala duwaya waxay tahay runtaa waa shir baa la qabtay shirkaa maaragtay la qabtay shirar badan baa la qabtay oo lagu taageeray laakiin marna ma jirin qorshe qoran oo dadka ay isku raaceen oo ay fulintooda qeybta dowladda iyo qeybta maaragtay international community ay ku wada heshiiyeen marka tan hadda waxay qeexaysaa waa qorshe dheer oo ilaa iyo maaragtay dhowr sano soconaayo oo ciidanka soomaaliyeed in la dhiso in hub fiican ay helaan ay maaragtay ay amniga ku sugi karaan inay deegaan fiican helaan in training fara badan training qiimo leh oo maaragtay kulligood oo oo maaragtay wada centralized ay helaan ka ayaa maaragtay ka mid ah waxyaabaha maaragtay lasoo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay waayahay marka maamulada dalka ka jira iyo dowladdu waa isla qaateen miyaa leedahay qaabka ciidanka loo dhisaya iyo tiradooda iyo sida loo tababaraya intaba intiiba waa laisla qaatay shalay wafdiga madaxweynaha waxaa ku prime ministerka waxaa ku jiray dad ka socda wakiilo ka socdaan maamul maamul goboleedyada sida maaragtay puntland hirshabeelle galmudug south west iyo maaragtay ha iyo banaadir saad sheegtay dabcan marxalad ayay qaadan doontaa dhowr sano ah in si toosa ay ciidanku ula wareegaan ama soomaaliya ciidankeedu iyo amnigeedaba ay ay la wareegto inta ka horeysana amisom ayaa sii shaqaynaysaa soomaaliya ciidankeeda iyo ciidamada amisom waxa ay ku wada shaqaynayaan ma laga hadlay marar badan waxaa dhacda in amisom lagu eedeeyo in sidii loo baahnaa aanay howlgallo dalka uga wadin ama ciidanka soomaalida iyo ciidankii amisom wada shaqayn toosa iyo isku xir fiican aanu ka dhexayn runtii waxaas waa technical ah maaragtay aniga hadda nin military maaragtay oo tababaran oo military u tababaran oo khibrad military leh mihi laakiinse waxaan ogahay in arrimahaas oo dhan maaragtay ay meesha ku jiraan wada shaqeyntoodii intaas laga shaqeynayo qofka u qaabilsan maxay dhahaa national security advisorka madaxweynaha u qaabilsan iyo saraakiisha sarsare ee militariga kulligoodu arrintan balaankan qorshahan lasoo qorsheeyay waa mid ay kasoo wada shaqeeyeen oo maaragtay laisku soo raacay amisom darteeda iyo african unionna arrintaa ay maaragtay ka warqabaan oo ay taageereen shalay halkan waaya haddii marka qorshihii dowladdu ay la timid ee ahaa sida ciidankeeda u dhisaysa laydinka aqbalay soomaaliya waxaan la soconaa dee dhibaatooyinka hadda ciidanka haysta waxaa ka mid a dhaqaalo la-aanta wax dhaqaalo ah ama taageero ah oo laydinku taageerayo oo laysku afgartay miyaa jira si ciidan soomaaliyeed loo helo sannadaha soo socda oo si guud ula wareega ama si buuxda dabcan amniga dalka u maamula shirkan waxaa daba socda shir kaloo goordhow ka dhici doona brussels oo la yidhaahdo somali national forum shirka ayaa maaragtay wixii dhaqaalo ururin ah iyo international community waxaa kaga aadan in nin walba intuu bixin doono imaal maaragtay aruurinta dhaqaalaha looga hadli doona hadduu ilaah shirkaasna waxaan rajeynaynaa inuu dhaco bishii juun ee soo socda waayahay marka maanta maxaa socda ma shirar kalaa jira maanta wafdigu ay ay la yeelanayaan mas-uuliyiinta shirka ka qaybgelaya goormaase la filayaa in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu ay dib ugu noqdaan soomaaliya wafdiga maanta waxay leeyihiin shirar kala duwan oo halkan ay ku leeyihiin madaxda sare ee maaragtay wadankan belgiumka iyo ururada maaragtay weli european unionka maaragtay saraakiil sarsare maantana wuxuu ka hadlayaa madaxweyne prime ministerka aqalka ee a c p da marka berito galabtii ayuu halkan ka dhoofayaa maalinta sabtiga ayuu ku aadan yahay magaalada xamar
kaasi waxau ahaa ambasador cali siciid fiqi oo ah safiirka soomaaliya ee midooda yurub waxauna ka mid yahay wafdiga ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee ka qaybgalay shirka ka dhacay magaalada brasilis waxa uu khadka teleefonka ugu waramayay waryaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli dhinaca kalena intii uu socday shirkaasi shalay ka dhacay bruseles dalalka deeqbixiyaasha ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya inay dedejiso isbedelada ay ku samaynayso ciidamadeeda gaar ahaan in ay si dhaqso ah wax uga qabato arrimaha lagu cayimay warbixinadii sanadkii tegay ay soo saareen qaramada midoobey iyo midooda afrika oo ay ku sheegeen in ciidanka soomaaliya ay yihiin kuwa jilicsan haddaba warbixin arrintaa ku saabsan waxaa noo diyaariyey maxamed colaad xasan dalalka deeqda bixiya oo kulan gaara ka yeeshay arrimaha amniga soomaaliya wax yar ka hor inta uusan furmin shirka bruseles shalay waxay ka soo saareen qoraal ku boorinayay dowladda soomaaliya inay si deg dega wax uga qabato caqabadaha horyaalla helista ciidan xooggan oo soomaaliyeed oo ammaanka dalkooda kala wareegi kara kuwa amisom marka ay dalka ka baxaan ciidamada afrikaanka ah ayaa la bilaabay in la dhimo sannadkii lasoo dhaafay waana kuwa inta badan la dagaalama maleeshiyada al-shabaab ee weerarada ku haya muqdisho iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya dadka taxliiliya arrimaha amniga soomaaliya ayaa ka digaya in ciidamo xooggan oo soomaali ah la'aantood ay shabaab dib u soo noolaan karaan deeqbixiyaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada soomaalida lagu diiwaangeliyo habka faraha la iska qaado loona sameeyo mushaar bixin ku dhisan habka elektroniga ciidamada booliska amisom ayaa dhowaan tababar u fidiyey saraakiil ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo la barayey sida ciidamada loo diiwaangeliyo iyadoo la adeegsanayo farsamada casriga ah ee xogta faraha ee askariga oo lagu kaydinayo kombyuutarka si loola dagaalamo musuq maasuqa paul kizi frimbong waa ku-xigeenka taliyaha ciidamada booliska ee howlgalka amisom ee soomaaliya ee dhinaca iskuduwidda dib u habeynta iyo horumarinta
tababarka noocan ah waxaannu u fidinaynaa si loo xoojiyo awoodda ay saraakiishani u leeyihiin inay diiwaangeliyaan ciidamada maamul goboleedyada dhinaca kale waxaa jira maleeshiya beeleedyo aan dowladda u diiwaan gashanayn haddana qayb ka ah dagaalka ay dowladda iyo amisomba kula jiraan ururka al-shabaab maleeshiyada ayaa qayb ka ah askarta la diiwaangelinayo oo si rasmiya ugu biiri doona liiska ciidamada qaranka soomaaliya waa kan master frimbong mar kale
marka laga soo tago ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee s n e maamul goboleedyada qaarkood waxay leeyihiin ciidamo maleeshiya ah oo ammaanka kala shaqaynayay gaar ahaan la dagaalanka al-shabaab ciidamadaasi kuma jiraan diiwaanka ciidamada qaranka waana kuwaasi kuwa aan doonayno in la diiwaan geliyo bishii lasoo dhaafay amisom waxay bilaabeen inay diiwaangeliyaan maleeshiyada jubbaland ee daraawiishta kuwa oo jubbaland ka caawiyey dagaalka ay kula jirto al-shabaab waxaa sidoo kale la bilaabayaa diiwaangelinta maleeshiyada galmudug oo ay ku jiraan kuwa ururka ahlusunna waljamaaca ee ku biiray dowlad goboleedka galmudug sida uu sheegay frimbong
qorshuhu wuxuu yahay in laga bilaabo toddobada bishani mey in saraakiishan la tababarayo ay tagaan galmudug oo ay diiwaan geliyaan maleeshiyada galmudug si loogu biiriyo liiska ciidamada rasmiga ah ee soomaaliya dadka ka faallooda arrimaha ciidamada soomaaliya ayaa qaba in caqabadaha ugu waaweyn ee dhantaalaya dhismaha ciidanka soomaaliya ay ka mid yihiin cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay ee saaran soomaaliya musuq maasuq tababarro ay gacanta ku hayaan dalal shisheeye iyo mabda'a danta shakhsiyadeed oo ka horreeya soomaaliya danta guud iyo waddaniyadda shirkii shalay ee brussels ayaa lagu soo qaaday caqabadaha iyo kuwo kale oo hor yaalla dhismaha ciidanka ambasador aadan xasan aadan safiirka jabuuti ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa xubnaha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya shirkaasi u matalayay waa laga wada hadlay waa laga wada hadlay waxaana joogaa walaalo mar walba oo dowladda federaalka ee soomaaliyeed ay arrintaa u joogto waxaa garab jooga dowlad goboleedyada soomaaliya oo ku ballan qaaday wada shaqayn buuxda inay la yeeshaan dowladda federaalka oo ciidamada isku dhafkooda ay ka wada shaqeeyaan kaalinta anagoo aan leenahay haddaana international communityna wax iyagu ay ku heshiiyaan inaan maaragtaana kula shaqayno oan kala shaqayno weyaan su-aasha ugu weyn ee shirka haraysay ayaa ahayd ciidamada soomaaliya diyaar ma u yihiin inay ammaanka soomaaliya la wareegaan waa kan mar kale ambasador aadan xasan aadan oo su-aashaasi ka jawaabaya ciidamada soomaaliya ammaanka waa la wareegi karaan haddii la siiyo runtii fursad ay kula wareegaan haddii la siiyo waayo meesha waxa loo baahan yahay maaha oo keli haatay dagaal waxaa loo baahan yahay meesha oo meesha shabaab laga xoreeyo ama cadowgii kale ee jooga laga xoreeyo ee xilka lagu wareejinayo ciidanka soomaaliyeed ciidanka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay in la helo maamul garab socda oo booliiskii leh oo cadaaladii leh oo adeegii dawladda leh inaa meesha ciidan inta la iska geeyo keliya haatay kuma kuma imanayso dowladnimadu kuma imanayso marka dhinaca musuq maasuqa la fiiriyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta iyo bangiga adduunka ayaa aaminsan in rajadu ay tahay mid wanaagsan i m f waxay sheegtay in dowladda ay ka shaqaynaysay in la sameeyo hab maamul wanaagsan oo maaliyadeed waxayna qirtay in dowladda soomaaliya ay samaynayso isbedello laysku raacay oo dusha lagala socdo dowladda soomaaliya ayaa iyana bilowday hal akawn ama sanduuq bangiyeed oo lacagta dadweynaha ay ku dhacdo si looga hortago xatooyada waxayna canshuurta iibka ku soo rogtay dekedda muqdisho iyo shirkadaha isgaarsiinta sida uu sheegay wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle maruu dhowaan v o eda la hadlayey dakhliga dowladda ayaa afarlaamay tan iyo sanadkii labada kun labiyo tobankii dowladda ayaa dhowaan geli doonta barnaamij ay ka doonayso i m f ta oo socon doona labiyo toban bilood kaasi oo ay rajaynayso inuu noqdo kii ugu dambeeyey dhabbahana u xaari doona in dib loo qaabeeyo deymaha shanta bilyan ee dollar ah ee lagu leeyahay soomaaliya i m f ayaa sanadkan soomaaliya u yaboohi karta lacagtii ugu horreysay muddo shan iyo labaatan sannadooda taasi oo dowladda ay kaga kaaftoomi karto lacagaha kaga yimaada dalalka kale ee shuruudaha siyaasadaysan wata soomaaliya oo hesha dhaqaalo ku filan iyo si wanaagsan oo loo maamulo waa wadiiqooyinka keliya ee lagu heli karo dowlad wanaagsan iyo ciidan dhisan aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo diyaariyey waryaheenna maxamed colaad xasan
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
maanta saddexda bisha mey waxaa dunida laga xusayaa maalinta saxaafadda xorta ah iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyaasha ay ka degayaan xaaladda xorriyadda saxaafadda ee bariga afrika oo kasii daraysa iyada oo wadamada eritrea suudan jabuuti iyo soomaaliya ay liiska dalalka lagu tacadiyo warbaahinta iyo wariyaasha xagga hoose kaga jiraan munaasabado maalintaasi lagu xusayo ayaa maanta waxay ka dhaceen meelo kala duwan oo soomaaliya ah kuwaas oo uu soo qabanqaabiyey ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee nusoj nuur xasan nuur ayaa khadka taleefonka waxa uu kula xiriiray maxamed ibraahim maclimu oo ah xogayaha ururkaasi aada iyo aad baad umahadsan tahay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusoj maanta waxa uu xaflad weyn ama munaasabad weyn uu ku qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan beerta nabadda kaasoo ay wariyaasha ka howlgala guud ahaan qeybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada muqdisho ay kasoo qeyb galeen waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlo goobjoog uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya hadda sii haya mudan cabdiraxmaan iidaan sidoo kale waxaa nagala soo qeyb galay madax ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale ururada bulshada rayidka diini ayaa nagala soo qeyb galay oosashansa ka socday waxaa nagala soo qeyb galay afhayeenka qaramada midoobay xafiiskeeda soomaaliya jo contreras oo isagana kamid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay maanta goobjooga u ah xafladda marka runtii wariyaasha iyo in badan oo maaragtay bahda saxaafadda taageertaba ee halkaas alla isugu yimid tan keliya maahe wariyaasha soomaaliyeed waxaa xafladada tan lamida ay ku qabanayeen oo nusoj ay qaban qaabisay guud ahaan dowlad goboleedyada soomaaliya ilaa shan goobood oo kale oo muqdisho ka baxsan ayaa iyadana ay ka dhaceen xaflado kuwan la mida waa garta marka maxaa lagu soo bandhigay xafladihii maanta dhacay halkudhigga sanadkana muxuu ahaa runtii waxyaabaha inta badan diiradda la saarayay waxay ahayd sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen deegaan madax banaan oo ay ku shaqayn karaan shaqadooda si maaragtay ay u fuliyaan howlaha shacabka ay u hayaan taasaa maaragtay la isku baraarujinayay maadaama ay tahay in marka sano sidan oo kale la isku yimaado in aada la isugu tirtirsiiyo la isku dhiirigeliyo sidii wariyaashu ay u heli lahaayeen dhowritaan iyo protection islamarkaana howlahooda ay u gudan lahaayeen si madax banaan marka inay maamulada jira iyo cid walbo maaragtay ay ka hoos shaqaynayaan ama meeshay ku shaqaynayaan in aan warbaahinta la caburinin oo loo ogolaado in ay shaqada muhiimka ee bulshada u hayaan aanan laqoonsan oo aan loo arkin shaqada inay tahay mid qalada sababtoo dadka qaarkii baa warbaahinta qalaad ka fahamsan eewarbaahintana waxaa maaragtay lagula dardaarmay inay u dhaqanto si mas-uuliyada ay ku jirto oo ay shaqadeeda u gudato hufnaan iyo si maaragtay xirfadii saxaafanimo ee saxda ahaa ku qudunta macalimow sanadkan maxaa nooga sheegi kartaa caqabadihii soo marayay wariyaasha soomaaliya runtii weli waxaan waxunahay in soomaaliya ay safka horaga jirto guud ahaan wadamada tacadiyada ay ka dhacaan oo maaragtay numberkeena boqol toddobaatan iyo sagaal iyo meel lamid a iyo waxaan kaga jirnaa indixiska ay soo saartay hay-adan wariyaasha aan xuduudda lahayn ee r s f marka wadamo yar unbaa maaragtay naga sarreeya oo ciraaq iyo afghanistan ay kamid yihiin oo waa ogtahay afghanistan wixii ka dhacay maalin dhaweyd oo sagaal wariye meel keliya ay ku qurbaxeen oo qaraxa halkaasi ka dhacay qaraxii labaad taasna anagu meelaha soomaaliya sida qaraxyada noocaas oo kale ay ka dhacaan ay kamid tahay marka weli maaragtay waxaa sii socda cabsigelintii iyo maaragtay xarigii oo meelo kala duwan oo dalkii ka dhacaya inkastoo aad moodo in xoogaa hoos uu dhacday xagga markay timaado dalalkii wariyaasha loo geysan jiray haddana xarigii iyo cabsigelintii iyo qaar baa weriyaal kamid ayaa hadda maaragtay wadanka qaarkeed ka qoodsanaya inay isaga tagaan sababa maaragtay la xiriira shaqooyinkoodii cadaadis weyn ay lasoo kulmeen ama maamulada ay joogaan meelaha ay ka shaqeeyaan yaa maaragtay cabashadu ay ka tabanayaan marka guud ahaan dalku waa jiraa laakiin waxaa soo kordhaya fahamkii maaragtay dowladdii lafteedu wax ka fahmaysa waxaa maanta ka hadlay wasiirka warfaafinta oo sheegay inay dowladdu damaanad qaadayso ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya intuba maaragtay barahooda bulshada ayay maaragtay kaga hadleen ahmiyadda ay leedahay tusaale ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu sheegay inuu ammaanayo doorka saxafiyiinta soomaaliyeed maaragtay iyo shaqadooda iyo maalintanna maaragtay ugu hambalyeynayo oo weliba maaragtay wuxuu leeyahay waxay muujiyeen inay maaragtay adkaysi inay ka go-an tahay shaqadooda in ay u qabtaan iyadoo xaalado maaragtay adag lagu jiro waxaana uu sheegay in maamulkiisu ay ka go-an tahay sidii ay u ilaalin lahaayeen xorriyadda maaragtay qofka ra'yigiisa inuu si xor usoo bandhigo iyo islamarkaas saxaafadda taas oo uu damaanad qaadaya dastuurka federaalk ee soomaaliya ay leedahay ugu dambeyntii waxaa jiray kulano dhowaan ay yeesheen ururkiinan adiga madaxda u tahay saxafiyiinta madaxa bannaan ee soomaaliya wasaaradda warfaafinta iyo maamul goboleedyada marka qodobada ka soo baxay maxaa dan ah oo ugu jira wariyaasha madaxa bannaan shirkii dhowaan hay-adda unesco ay maaragtay qabanqaabisay magaalada muqdisho lagu qabtay oo dowladda federaalka iyo maaragtay ururada saxafiyiintu ay qayb ka ahaayeen waxaa lagu soo qaaday in arrimaha tacadiyada ay dhibaatooyinka aan ka hadlaynay si wariyaashu ay u helaan dhowritaan iyo maaragtay ammaankooda iyo badqadkooda loo maaragtay gacan siiyo inay iska kaashtaan hay-adaha marka waxaa la doonaya in la dhiso guddi heer qarana oo maaragtay ilaa iyo maaragtay toban xubnood maaragtay ama labiiy toban xubnood ka koobnaan doona kaasoo ay ka kala iman doona maaragtay bulshada rayidka maaragtay dowladda saxaafadda madaxa bannaan iyo sidoo kale maaragtay ururadan saxafiyiinta taageera ee caalamiga marka ujeedku wuxuu yahay in haddii weriye maaragtay dhibaato ay la kulanto la caawiyo loo helo sanduuq maaragtay lagu kaalmeeyo xaaladihiisa laga warqabo ama ugu yaraan maaragtay haddii qofku dembi waa geli karaa ama dembi wuu dhici karaaye in sifa sharciga loo maro oo xitaa maxkamadihii maaragtay lagala xiriiro la tababaro oo jiro qareeno gaar ah oo loo tababaro arrimaha saxaafadda marka arrimahaasi oo dhan maaragtay ay ku tacalluqaan waxaanan rajaynaynaa in sanadkan ay qabsoomi doonto oo la heli doono maaragtay guddi heer qarana oo arrimaha saxaafadda iyo badqabkooda ka shaqayn doona kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xogayaha ururka nusoj oo khadka taleefonka ugu warramayey nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiyaha la fadhiya haatanna ah waa sheekadu makow iyo kun habeen mid socotaa codka macaan hebe maxamed
galab wanaagsan dhegaystayaal qaybaha dambe ee idaacaddeenana waxaa idinku soo muuqan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan gudaha iyo dibaddaba balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celis ah
duqii hore ee magaalada new york rodi juliani ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu dib ugu celiyey qareenkiisa michael cohen lacag dhan boqol iyo soddon kun oo dollar oo uu siiyey gabar jisha filimada anshax xumada ah si aysan uga sheekaynin xiriir la tuhunsan yahay in ay trump la yeelatay sanadkii laba kun iyo lixdii juliani oo dhowaan ku biiray kooxda qareennada ee madaxweyne trump ayaa xalay telefishinka fox news u sheegtay fox news u sheegay oo yiri trump ma oga faahfaahinta lacagta inta aan ogahay hase yeeshee waa uu ogaa heshiiska guud trump ayaa horey u beeniyey inuu wax xiriira la yeeshay stomi danieles waxaana uu bishii hore mar wax laga weydiiyey inuu wax ka ogaa lacagta uu ku jawaabay maya
wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda maraykanka ayaa ku sugan magaalada beijin ee caasimadda shiinaha halkaas oo ay wadahadallo xasaasi ah oo ku saabsan ganacsiga labada wadan ay kula leeyihiin saraakiil shiinees ah wafdigan oo ka kooban toddoba xubnood islamarkaana uu hogaaminayo xogayaha maaliyadda maraykanka stephen munich ayaa kulano la leh saraakiil ka tirsan dowladda shiinaha oo uu horkacayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi luu he oo ka mid ah ragga sida aadka ah ugu dhow madaxweyne shi binjin saraakiisha maraykanka ayaa isku dayaya inay shiinaha kala hadlaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal oo bilooyinkii dhowaa aada u liitay
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay inay ka go-an tahay inuu xuduudaha kuuriya ka baabi'iyo hubka nukliyeerka sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha kim jong un ayaa sheegay in gaaritaanka baabi'inta nukliyeerka ee gacanka kuuriya ay mowqif adag ka tahay dhinaca kuuriyada waqooyi siduu hadalka u yiri wasaaradda ayaa hadalkaasi sheegtay kadib markii kim uu magaalada pyongyang khamiista maanta ah uu kula kulmay diblomaasi ka socda dowladda shiinaha lataliyaha dowladda shiinaha wang yi ayaa kulan kadisa la yeeshay kim toddobaad kadib markii madaxweynaha kuuriyada koofureed mong ju uu la kulmay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi
saraakiisha dowladda hindiya ayaa sheegay in ugu yaraan toddobaiyo sagaashan ruux ay geeriyoodeen kadib markii ay gobollada waqooyiga iyo galbeedka ay ka da-een roobab watay dabaylo xoog leh iyo dhoobo khamiista maanta ah dabaylaha ayaa dhulka dhigay baalayaasha korontada iyo geedaha meelaha ugu daranna waxaa la sheegay in ay yihiin gobolada utar baradesh iyo rajastan gudoomiyaha guddiga gargaarka ee gobolka utar baradesh ayaa sheegay in keliya gobolkaasi ay ku dhinteen shan iyo lixdan ruux halka in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa saddexda bisha may sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya nuur bukhaari iyo anigoo ah casho ibraahim haatanna dhinaca soomaaliya mar kale haddaanu ku noqonno guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta xilka kala wareegay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari munaasabadda ka dhacday xarunta golaha shacabka ayay labada mas-uul xilka kula kala wareegeen wariyaha v o eda ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa maanta xilka gudoomiyaha si rasmi ah kula wareegay xaflad ka dhacday xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad iyo xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha xilka wareejiyey maxamed sheekh cusmaan jawaari oo munaasabada hadal ka jeediyey ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa oo uu baarlamaanku soo maray muddadii uu hogaaminayay isagoo bogaadiyey gudoomiyaha cusub kuna wareejiyey guud ahaan dugmiintiyada uu ku shaqaynayay oo ku qeexnaa howlaha uu baarlamaanku qabtay iyo kuwa horyaala mudane gudoomiye waxaan kugu hambalyaynayaa kalsoonida lagugu doortay xilka hogaaminta xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya waxaan allah subxaana wa tacaala kaaga baryaynaa inuu xilka kula garab galo anigana waxaa farxad ii ah inaan halkan si rasmi ah kugu soo gudbiyo warbixinta xilwareejinta maadaama barlamaanka sideedaad sanooyin ka horba ma jirin wax xilwareejin dhab ah oo barlamaanka sagaalaad uu ka dhaxlay waa tii ugu horraysay taniyo markii laga soo baxay marxaladii kumeelgaarka ahayd waxaa hog warankani si kooban ugu dhammaystiran xogta ku sahlaysa howlgalkiisa maaraynta arrimaha ugu muhiimsan ee hadda socda iyo kuwa qabyada ah oo hay-addeenna oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee dowladda mudane jawaari ayaa beeniyey in dastuurka la xaday waxa uu caddeeyey in dastuurka hadda sida kumeel gaarka ah loogu shaqeeyo uu yahay kan saxda ah ee lagu soo dhisay hay-adaha dowladda ee ay ansixiyeen ergada bishii diseembar labada kun labaiyo tobankii waxa uuna nuqulka dastuurka isla maanta ku wareejiyey guddoomiyaha cusub mudane guddoomiye ugu dambayntii aan si gaar ah ugu wareejiyo igana guddoon nuqulka asliga ah ee dastuurka oo nuqul rasmi ahaan ay ergadii qaranka sida kumeelgaarka u ansixisay kowdii diseembar oo shaabadaysan oo saxiixan guddoonka golaha shacbigana lagu soo wareejiyey kalfadhigii koowaad kulankiisi toddobaad ee ahaa toddobadii sebtembar sida ku aad ku arki doonta lifaaqa toddobiyo tobnaad iyadoo ay goobjoog ahaayeen dhibaan marka dastuur la xaday ma jiro mid dhumayn ma jira waa shaaqadaysa yahay
dhinaca kale guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo maanta la wareegay xafiiska oo gabagabadii hadal kooban jeediyey ayaa u mahadceliyey guddoomiyihii hore sheegayna in howsha uu halkaasi kasii ambaqaadi doono isagoo la tashan doona rofeor jawaari adiga waxaan aaminsanahay ummad walba waxay leedahay aqoon-yahano dad wadaniyiin ah oo u soo shaqeeyey ama u taagan horumarinta waddankooda mudane guddoomiye waxaad ka mid tahay dadkaas ummad walbana horumarkeeda wuxuu ku xidhan yahay sida ay u qiimeeyaan dadka u soo shaqeeyey oo waddankooda u soo adeegay waxaan aaminsanahay waxaad ka mid tahay kuwa ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay qiimayn doonaanaad ka mid tahay mudane guddoomiye halkan waxaa fadhiya golihii shacabka oo aad in muddaa isla soo shaqayseen oo runtii aan aaminsanahay horumarka la sameeyey qiiq inay ka ahaayeen oo aan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed ayaguna inay ku faani doonaan golaha shacabka oo xaqiiqdii u soo dadaalay naf u huray u soo istaagnaa meelo fara badan oo khatara naftooda u geliyey sida ay ugu shaqayn lahaayeen qaran soomaaliyeed dib u dhiskiisa ay ugu shaqayn lahaayeen mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa la tashigaaga inaan kula tashado mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa dadkii khubarada ahaa oo hawshaan kula bilaabay iftiimiyeyna meeshaan u soconno ayagana inaan mar walba la tashan doonno mudane guddoomiye annaga waa ku sugootinay ma ku dhehayno mar labaadaan ku soo dhowaynaynaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kusoo dhowow dhammaantiin waa mahadsantiin si kastoo ay tahay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka maxamed mursal ayaa wixii maanta ka dambeeya ku shaqayn doona xarunta villa hargeysa oo ah xafiiska iyo hoyga guddoomiyaha golaha shacabka halka guddoomiyihii hore maxamed sheekh cusmaan jawaari uu ka guurayo xaruntan kadib muddo shan sano oo uu deganaa intii uu xilka hayay saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan mar kale hawada idinka leenahay sidii aad idaacadaheen- idaacaddeenii saake intiina dhegeysatay aad ku maqasheen magaalada muqdisho fiidnimadii xalay waxaa xarunta hay-adda i c r c laga dhex afduubtay haweeney u dhalatay dalka jarmalka oo howlo shaqo dhowr cisho uun gudahood ku joogtay magaalada muqdisho saraakiisha amniga ayaa sheegay in afduubka haweeneydani ay ka dambeeyaan ilaalada hay-adaasi oo la baxsaday inkastoo ay ku guuleysteen inay gaariga ay gacanta ay ku soo dhigaan warbixin arrintaa ku saabsanna waxaa noo diyaarisay sahre cabdi axmed sonjan yented waxay ahayd haweeney kalkaaliso caafimaad ah oo u shaqaynaysay hay-adda i c r c una dhalatay dalka jarmalka waxa ayna joogtay waddanka wax ka yar laba asbuuc markii xalay uu dhacaya afduubkeeda isla ilaalada xarunta i c r c ee muqdisho ayaa geysatay sida lagu eedeeyey falkan afduubka waxaana sidaasi ii xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim cabdicasiis xildhibaan markii warka uu soo gaaray ama ciidan ciidamadeena ay ka warheleen in afduubkaas uu ka dhacay gudaha xarunta islamarkaasna ay geysteen ciidamadii ilaalinayay waa u dhaqaaqeen goobta waxaana u suurta gashay inay kaga daba tagaan gaadiidkii la sheegay in afduubkaas isaga lagu geystay islamarkaasna ay gacanta kusoo dhigaan nasiib daro gabadhii waa la baxsadeen iyagoo isticmaalaya gaadiid kale waxaan u xaqiijinayaa lanta afka soomaaliga ee voice of america in ciidamadeenu ay ku howlan yihiin xilligan aan ila hadlaysaanna uu socdo baaritaanka ciidamada amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka war helay afduubkaasi markii uu dhacay kadib ayaa waxa ay ka daba tageen gaarigii lagula cararay waxa ayna ka soo heleen gaadiidka hay-adda ee lagu afduubay isla meel aan ka fogeyn xaruntii laga afduubay ee i c r c deegaanka tarabuunka waxa ay sheegeen hay-adaha amniga in markaasi aysan cidna ku dhex jirin oo cidlo u yaalla gaariga markii ay u tageen cabdicasiis xildhibaan ayaa waxa uu ii sheegay mid ka mid ah ilaalada oo lagu magacaabo maxamuud maxamed calas ayaa mas-uul ka ahaa afduubka loo geystay gabadha waana ku raad joognaa waxaanan ballan qaadayna annagoo isticmaalayna wixii awoodeena ah iyo awoodda ilaahay anag islamarkaasna kaashanayna shacbiga soomaaliyeed in aan ka daba tegi doono goob kasta oo la geeyo waa gartay intee loola baxsada idinlata ilaa iyo haatan baabuurka lagula baxsaday waxaan kaga daba tagnay agaarka darabunka ama hospital digfer ee magaalada muqdisho waxaan ugu tagnay baabuurkaas isaga ah halkii ay kaga dhaqaaqeen ilaaladii ka tirsanayd i c r c da ee uu hogaaminayay maxamed maxamuud calas ninka loo yaqaano markii aan u tagnay baabuurka markiiba cila ciidamadeenu waxay ku guuleysteen inay baaritaan ku sameeyaan in wuxuun qarxi ah ay ku xiran yihiin iyo in kale markii baaritaanka uu dhammaaday kadibna ciidamadeenu waxay gaadiidkii usoo qaadeen xarunta dambi baarista ee magaalada muqdisho hay-adda i c r c xarunteeda magaalada geneef ee dalka switzerland ayaa soo saartay war-saxaafadeed lagu cambaareeyey falkan oo ay ku xaqiijiyeen afduubka haweeneydan oo dhacay xalay sideedii fiidnimo amaba laba saac waxaana hay-adda ee sheegtay inay ahayd gabadhaasi kalkaaliso caafimaad oo u joogtay magaalada muqdisho sidii ay u caawin lahayd dadka dhiban ku-xigeenka madaxa hay-adda ee soomaaliya daniel omel ayaa waxa uu sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladeeda caafimaad iyo nolosheeda aysanna bixin karin faahfaahin intaasi ka dheeri ah sidaasi si lamida maamulka gobolka banaadir oo aan la xiriira ayaa iyaguna dhankooda ii xaqiijiyay in afduubkaasi ay ka dambeeyeen sida la tuhunsan yahay shaqaalaha hay-adda qaarkood gaar ahaana kuwa ilaalada dhinaca amniga gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yirisow ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaano arrintan ku saabsan gaadiidka la qabtay ee ay lahayd hay-adda ee la rabay in haweeneydaasi lagu sii afduubto lana aaminsan yahay in gaadiid kale looga wareejiyey ee laga soo qabtay tarabuunka ayaa wakhtigan waxa uu yaallaa xarumaha laamaha amniga ee ku yaala magaalada muqdisho waxaa sidoo kale xarunta i c r c ee muqdisho ee deegaanka namber afar aan sidaasi uga fogeyn la sheegay in xalayba ay la wareegeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya kadib markii falka afduubka uu dhacay waxaana saraakiisha amniga ii sheegeen inay jiraan shaqaalo kale oo ajaanib ah oo ku sugnaa xarunta gudaheeda markii falkaasi uu dhacayey lama oga ilaa iyo haatan sababta keentay in afduubka haweeneydan uu dhaco iyo in gaar ah ahaan ay ku lug yeeshaan oo lagu tuhmo rag ka tirsan saraakiisha ilaalada xarunta ka howlgelaysa i c r c ee magaalada muqdisho aaday u mahadsan tahay warbixintaasi waxaa diyaarisay wariyaha v o e da sahre cabdi axmed
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington wararkan iyo warbixinadana dhegaystayaal waxay si toosa idinkaga imaanayaan magaalada washington ciddii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u dhegaysato waxa ay ka daalacan karaan websaytekeenna v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii macluumaadka caafimaad xambaarsanaa ee dhakhtarka weydii waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ibraahim xasan daandurey
kusoo dhawaada dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkeena weydiiya dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar maxamed maxamuud bidey oo ku taqasustay xanuunnada guud gaar ahaan wadnaha waxaana marka hore uu ka hadlayaa qaar ka mida qaybaha xanuunnada ku dhaca wadnaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasheenna qaarkood oo la soo xidhiiray barnaamijka wadnaha waa xubinta ugu muhiimsan jirka bani'aadamka weeye shaqa badan buu qabtaa waxaa ku dhaca cudurro fara badan waxay noqon karaan cudurro qofka ku yimaada xanuun wadnaha ku dhaca iyo xanuun wadnaha uu ku dhasho oo congenital heart disease la yihahdaa marka xanuunada ku dhaca markaan ka hadlayno wadnaha waxaa ugu badan xanuunka loo yaqaanaa romatic heart disease ama romatic disease cudurka loo yaqaan romatica ama soomaalida u taqaana romatismka xanuunkaasoo inta badan ku yimaada ilmaha da'doodu ee ka yartaa shanta sano oo ku yimaada waxaa ku dhacaya xanuun quman ayaa ku dhacaya qumankaasi xanuunkaas waxaa keenaya jermi loo yaqaano streptococo group ee loo yaqaano xanuunkaas markuu ku dhaco qubankaasi ayuu wuxuu keenay jirkii baniaadamka inuu sameeyo carin halkaasuu soo saara dhicaan oo loo yaqaano oo difaaciya antibody macna difaacaas antibody uu soo saarahayo ayaa wuxuu la dagaalamaya jermigii sababay cudurkaani sidoo kale wuxuu dhibaato u geysanaya jirka baniaadamka uu ka mid yahay wadnaha xanuunkaas romantikada wuxuu ku dhici karaa mataqaanaa uu sababi karaa inuu ku yimaado dhinaca haragga oo loo yaqaano retemanodoso wuxuu ku dhici karaa maskaxda oo keeni kara wax loo yaqaano korea loo yaqaano caruurt yarka aada ugu dhaca wuxuu kaloo ku imaan karaa qaybo kaleeto aada u fara badan sida keliyahoo kaleeto ayuu ku dhici karaa aada u imaan karaa marka xanuunkaas wadnaha markuu dhaco romatic disease baa la yihahdaa wuxuu keeni karaa in uu wadnihii dhibaato ku sameeyo wadnaha qaybta koreeto iyo qaybta hoose waxaa xidhiiriyay wax loo yaqaano balbolis balboliskaas ayuu dhibaato ku keeni karaa markaas imaan karaa inuu baalkii xirmo loo yaqaano stonisis ama uu xirmi waayo oo loo yaqaano insufficiency ama regurgitation uu keenayo kaasoo sababaya in qofkii wadnihii xanuun badan uu ku yimaado oo hadhowdii wadnihii uu baahdo in lagu sameeyo qalliin uu ka gudbo daaweyn waayo romaadka markuu yimaado inta badan wadnaha wuxuu keeni karaa structurekii wadnaha oo dhan ayaa isbedelaya isbedelka markuu yimaado wuxuu u bahnaanaya wax loo yaqaano valve replacement u bahnaanaya laakiin marka hore waxaa lagu daaweeyaa daaweyn daaweyntaasi haddii wax looga garan waayo oo qofka xanuunku sii socdo qofka waxaa ku imaana daal fara badan neef gur inuu dhaqaaqi kari waayo shaqayn kari waayo in wadnihii uu wareegii uu samayn laha uu samayn kari waayo qoyaan uu ku shubo sambabada kaasoo dhib ku keenaya qofkii inuu yimaado in calooshii ay biyo galaan lugihii bararaan dhibaato fara badan ayuu aada u sababaya keenaya wadnaha waxaa kaloo wadnaha dhib ku keeni kara cudurkan dhiikarka qofka qaboo kaleeto dhib badan ayuu ku keenayaa oo keeni karaa in shaqadiisii uu xumaado in shaqadii uu wadi jiray uu aada u xumaado marka dhiikarka wuxuu ka mid yahay cudurrada khatarta ah ee wadnaha dhibaateeya oo dhib u geysan kara mar qof kastoo dhiikar qaba waxaa looga baahanyay inuu aada u taxadiro iskana warqabo xaaladiisa uu la socdo si ay dhibaatadaasi ku imaan karta uu yareeyo inkastoo dhiikarka uu dhibaatooyin dhinaca uu u keeni karo indhaha qofka indhalaan keeni karo keliya xanuun uu keeni karo uu sababi karo inuu maskaxda dhiig ku furo oo qofkii ku yimaado strog aada u keenaya wadnaha xanuuno kaleeto ayaa ku dhaca oo aan la garanayn loo yaqaano idiopatic waxaa loo yaqaanaa cardiomyopathy baa la yidhaahdaa xanuunahaas markay yimaadaan qofku wuxuu ku imaan karaa inuu shaqadii howlgab ku yimaado oo wadnihii uu shaqayn kari waayo oo culays fara badan aad ugu yimaado oo sababayo wadnaha marka wuxuu xiriiri leeyahay xubnaha kale jirka biniaadamka marna waxaa imaan kara xanuuno kaleeto sida qofka uu ku yimaado dhiigyarada oo kaleeto qofka markii dhiig la-aan ay ku dhacdo ama dhiigyara timaado kale wuxuu keeni karaa sabab uu noqon karaa wadnihii inuu bukoodo oo xanuunsado kaasoo keeni karaa wadnihii inuu shaqayn kari waayo oo aada u yimaado caayisha maxamed waxaan weydiinayaa dhakhtarka caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano conjunctival heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkooda uusa isbedelaynin oo loo yaqaano asinotic disease oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qolalka isku furan labada qolo oo kaleeto ama labada qolo hoose oo isku furan way iska xirmaan haddii xirmi waayaan waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qolalkaasi la xiro aada u manayo nooca kaleeto waa nooca khatarta weeye waxaa loo yaqaanaa synotic baa la yidhaahdaa oo ilmaha waxaa iman karaa markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aada mataqaanaa u madoow oo qof kasoo baxayo sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aada isku bedelaayo waxaana keenahaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tala dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey marka labadii dhiig ayaa isdhexgelaya marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dheecaan ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday kaasoo keeni kara wax loo yaqaano synotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara ilmahaas haddaysan helin qaliin deg dega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan laakiin ilmaha kan nooca kaleeto way soo korayaan markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeya qaliinka oo lagu saxaa laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka ah intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydiye dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar maxamed maxamuud bidey oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana wadnaha intaa mar kale kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey barnaamijkaasi dhakhtarka weydiye halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ayaanu mar kale dib u ambaqaadaynaa
codka fanaanka cabdi tahliil warsamee ayay heestaasiina ahayd heestan ogaaso ayay ahayd nurow sidaad ka warqabtaba dhegeystayaal badanna ay ka warqabaan fanaanka muddo dheer ayuu xanuunsan yahay oo magaalada muqdisho ku xanuunsanaya marka waxaynu ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad buuxa ilaahay siiye fanaanka cabdi tahliil warsame oo heestaasi ku luuqaynayey guud ahaan idaacaddii galabniman intaas ayay ku dhan tahay intaan mar kale kulmayno aniga iyo nuur iyo guud ahaan v o waxay idinkaga tegaysaa sidaas iyo nabadgelyo